بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين mudanayaal dhammaan intana dhegaysanaysa waa salaamintiin meel kastoo aad joogtaan qorahdan kooban waxaan ula jeedaa u abbaaran tahay gaar ahaan shacbiga iyo muwaadiniinta ku nool dowlad goboleeda koonfur galbeed guud ahaana soomaali soomaaliya waxa ay muddo dhow gelaysaa inta ka harsan labada sano iyo dhowrka bilooda ka harsan helhaynta dowladda guud ahaan waxaanu geli doonaa isbedelo waaweyn siyaasa ah iyo ololooyin doorashooyin badan ayaa la geli doonaa taasoo ka bilaaban doonto haddii aan la idmo bisha november soo fooda nagu soo haysaba ay ka bilaaban doonto koonfur galbeed saa daraadeed waa lagama maarmaan in markaa dowladda iyo xukuumadda iyo shacbiga kulligooda oo degan in marata dalka degan ama dalka dibadiisa jooga inay u howlgalaan una diyaargaroobaan arrimahaasi oo masiiriga ah oo dalka iyaga guud ahaan lagu toosinayo iyo dowlad goboleedyada iyo anakoona lagu baxaalinayo maadaama hadda dalka intiisa badan ay yeelatay dowlad goboleedyo baxaalin iyo tijaabo iyo heerka aan ka gaarnay iyo natiijadii la gaaray in la fariiso la qiyaaso la qadariyo loo baahan yahay ilaa heerkeebaa mabaadiidii federaaliga ah iyo xukunkii shacbiga hoos loo dhaadhiciy ilaa heerkeebaan gaarnay maxaa naga xun maxaa noo samaaday maxaa noo hirgelay maxaa noo hirgelin in la fadhiisto la hakado hakad la qaato oo la qadariyo waa lagaba maarmaan dhowaan saan u sheegay waxaa bilaaban doona doorashooyin badan oo isdabajoog ah november waxaa fooda nagu soo hayay tan koonfur galbeed december waxaan fooda nagu soo hayay ilaa january doorashooyinkii puntland waxaa eegi doona bilyaal ka bacdi tan jubbaland ilaa sidaa badankood waxaa weeyaan marna madaxda xukuumadaha fulinta ee dowlad goboleedyada ayaa doorashooyinkood la galaa inta aan madasha federaalka dhammaaninna barlamaano badan oo magaciisi badanaaba barlamaanada gobolada oo dhanno say u badan yihiin waxay gelayaan doorashooyin marka ilaa arrimahaas lagu jiraba waxaa haddana la geli doonaa doorashooyinkii barlamaanka koob iyo tobnaad iyo labada aqal ayaa la geli doonaa saa daraaddeed waa goorteedaa la gaaray markii la isqiimeyn lahaa la isqadarin lahaa hadba wixii noo qabsoomay iyo wixii aan markaa laga maarmaanka ahoo u baahan toosin iyo talo jeedin loo baahnaa la galo sideedaba dowlad marka la yidhaahdo micnaheedu waxaa weya waa xaalado xaalado dowladda loo xilsaaray in ay maragtaa jirto sida geel jir camal loo jira la yidhaha iyagana xaaladaha dadka inay jirto looga baahan yahay ay ka mid tahay xaaladaha iyo sahda lagu sahda ay ku sugan yihiin sahda lagu sugan yahay sideeba arrimaha arrimaha dowladda loo diray ha ahaadaan arrimaha siyaasadda arrimaha dhaqaalaha kan maamulka kan bulshada tacliinta cadaaladda amniga caqiidada iyo dhaqanka suuban sida u hirgalay dhammaan arrimahaas waxaa loo baahan yahay iyo kuwa badan hadda aan meesha ka sheegaynba kulligooda mid walba mid mid inta loo soo qaado la qadariyo maxaa ka hirgalay maxaan u hirgelin in ummaddii marata arrimaheeda la qadariyo waa laga maarmaan ka bacdina loo doorto yaa wadi kara yaa qaban kara haddii kuwa hayaan ay wanaagsan yihiinna loo cusboonaysiiyo haddii kalena laga wareejiyo cid kaleo alla ka cabsi lahoo ummadda ka naxaya in la keeno waa lagama maarmaan saa daraaddeed waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan indheefgaratada waxgarasha waxgarata yani indheefgaratada iyo aqoon-yahanada culamaa udiinka dhalinyarada haweenka dhammaan shacbiga sheekh iyo shaab kulligooda waxaan ku talinayaa inay degaankooda iyo goboladooda iyo qarankooda u fadhiistaan qadariyaan oo markaana go-aan iyo sidii tale ay ka jeedinayaan u jeediyo dhammaan xildhibaanada baarlamaanada ha ahaadaan kuwa gobolada iyo kuwa federaalka laftoodan waxaa loo baahan yahay in ay ayagana sidoo kale qadarinta iyo qiimeynta ay sameeyaan dhegaystaan codka shacbiga shacbiga codkiisa ayay xilka u hayaan la dhegaysto oo haddii alla koroo yahay meelaha iyo guuxa ay qabaan in la tixgeliyo waa lagama maarmaan waa inaan yeelanaa dhammaanteena heer federaal iyo heer dowlad goboleedba inaan yeelanno dowlado oo u adeegaya danaha soomaaliyeed danaha shacbiga iyo danta guud ee dalka in la dhowraariyo in markaa dhowraarin iyo horumarin loogu sameeyo waa lagama maarmaan haddaba ho marata aan anjeesada iyaga oo koonfur galbeed way bal- maadaama unu naga baana een, doorashooyinka fiidana hormaraas way ballanka maaramaane in unu tusaale iyo baxdo unagana ahaanka walaka daysada kore suubin xagga amniga xagga dimuqraadiyada habka lan tartamaawo siyaabaha lan maamulaawo kulli shay si daafuran inuna unka shaqayna oo walaka daysada kore nagada malka maaramaaw taasaytu waa inu- inunu ka dadaagna haatoo hee madun way lan baahanyaa dhammaantaana yani si dheeb aan sheegi haadeen dad wi- yani dadka oo odayaalka waaweyn ee gobowta malaaqyada ahludiinka iyo shabaabka ee dadka oo dhalinyarada ah ha- bilaanta dhammaan muwaadiniinta oo dhan oo gobkofo gabeerhoog xaalkaana may ay hal iswarsuday hal iswarsuday intee maraasa xaaladaana dhaqaale intee maroyd xaaladaana oo bulshada may maroyd cadaaladii intee maroyd amnigii intee maroyd dalka kiigaana dhowrsan yaha horumaraa deernay reeda aan dhiinay walaaun dhan la fiiriyo la fadheedo maror markaa ay markaa ay wal oo dhugleh wal maangalaw oo la garwaaqsado koro ha ka baxaanoo reerin walaa isa dooradaasaan dadka isun dooradaasaan ama meelasheenadaasaan ama hogaanka hogaadadaasaan innagadaan dad oo isin wa an adeegsateen oo dirteen un adeegyaal aan baahana maahine dad oo had oo amune ama isku buuriyaayo ma- ma- ma ma jeelini malfadaa nanka weyla fadee hoob us xildhibaan ay hoo us wasiir ay hoo us madawiine ay hoo us howlbaxaay hoo us xataa xafiiska karaanika ay xil- hal ogaaday adeego hoobas adeegnimo ogolaynayna madaasaytwebaanan oo oo xilkaasida anan qalamaano kufshay ma ee markaas ehelshayna ma ee marka xilkaasayta malan dhiibado dalkan meeladay koonfur galbeed ilaahay ma hadiisa dhulka unka beleeran oo dhulka oo haddana ka barwaaqaysan oo haddana ilaahay eh, ka manaysadi khayraad oo dabiici ka buho oo laakiin inkastoo weli hadda aan biina dal abeena sii dadna abeena sii culamid lana akhyaaraad lana walgoradaad lana profesoryaalka una lana adduunka walka aftuwaya Eh, dad oo ummadu kasta dhagan goradaa qabna dad laan adhay mana dhigna haddana way bawaahan in alla meeluma dadkunda araaw ha bara ka haw una unka badan dalka soomaaliya oo dhan waybaa deedsana dadka kiigaana oo meelan ha ka bara kaxeen sababta laan ka been bara kaxeen dhul una ka faydan dhul oo walba in yaalna oo dadka kiigaana boqol jeer ka faydan yaa aan qaxeen qoxolkaas way sheenay way bawaahan maamul xumo iyo haddii amni dara iyo wadaag la-aan talo wadaag la-aan saas daraaddeed way u baahanaa in iska nagana oo may dhalaay aan dhugaagsanaana anoo nagna aan dabaanka sheegaana wayba aan baahanaa dowlad wadaag ah oo tala dhagun sidaasa nin dhagan nugul oo dadka guuxsho dhagan sidaasa un baahanaa saas daraaddeed wayba siin wad- dadka degan koonfur galbeed iyadoo qabiilanka shal saaraan dhammaan ay rawar koonfur galbeed ay degan la araw dalka lay roogtii iyo banaankeeda ay jirtiin oo meelalaay urba roog lahayd ee urbada hoo ada jirta waylan baahanyaa geega amantiya oo la deeray in adag qoyt haddii aad qurbada jirtaan adag qoyt hoo dalka roogtoon adag fadheed is abaabulaan is abaabulaan dhalinyaro is abaabuloy bilaanti hilaawey haaw is abaabuloy meelalaay culummada is abaabuloy dagaalka is abaabuleen dhalinyaro is abaabuleen dhammaantaan waylan baahanyaa marka meel walba meel danti ka jirta inta arrimo badan oo dowladda ka fadaayo in markaa fulida ee dowladnimada la- furi la fadao meel isbadhiko walaayo dalni ee markaas iyo la suuliyo dadka qurba joogta ee hanuun waa doo badanyihin hanuun wal aa abtugaaya adangaa marka waylan baahanyaa haddii bada dalkun ay ummadun adaka maxaas koy hoodan koy korneen mal hadaa website-ku hataa suubsadaa oo warka iska deersiya walaayo tale ha deersiya waylan baahanyaa namba meeli roog haduubada amantiya waa la deeri shallaayta mal fadao qofkii markuu geega un geeraad markii un hadhisaani kulligaan in duubanayno dowlad goboleedan in dhisanta amantee adoodaan in nin bilaawan ha afar sano oo waxa bilaawan eh waxa marnay tijaabe eh hawal baran sidee meel hadda un hadeeli ka meel ka faylan deeri korno dadka hadda nin hay badilaayo ummadon roona dad walka roona weydiiyaan mis iyo iyo baroonyaalka eh iyo ka nagaan walaagaas dhan way u baahan tahay go-aan la deeri eh, meel aday la- meel aday go-aan la go-aan la ka deero tala la ka deero eh, haddii ay beekin rooyo meel sadhikoo lan baahayo Ah, haddii ada islata geega ani hogaankaasa qobada kor ada lata nankoo higa malla geega dalka lay roogtii banaanka lay roogtii dalaan lay haatii gabar lay haatii iyo eh, ibni lay isu eh, rag lay haatiiba nan ada geega koo higa malle si dimuqraati ee hantartan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadana way- wayba la ka codsadeen in amnigan ilaaliyaan ummaduunasi intaan amnigaas ilaaliya eexlaan ee la kusuubi un tusaalan nagama fadaan walaabo yar haddii qofkoo kale qofkoo qofkoo hadlaayo dowlad goboleeda hadlaay kalere maa in hibroo hadlaay ma la rabo saas daraaddiya isku duubagneen dalkaana dhisneen haddii ay bahaykiin roonin dantaana unguntuneen amantiya waa la beereynin mudduun haddii bareetood iskola doorada shalaayt iyo kadadab hadalo malfado xata geega amantiya la roogaya koy amantiya haddaa la deeri in lakabedela dalka amantiya haddaa la deeri doorasho haddii la suubiyo amantiya haddaa la deeri haddii oo la xisaabtamo amantiya haddaa la deeri haatoo saa daraadya wibaa sink sink dhiirigeliyee qof alla qofkii wal iska haayo oo wal fadao oo aslay aan walaamu wada koro toosi koro oo lilaahi ka ata fadhawaadaasin adaan kooya sideeba aan shuruudahay shuruudaha oo aan dadka hadda oo meelo kooya ana ka hilaaw ama hogaanka aan anfadaaw hal shardi lay ka hilay bes professor musin araaw buuga akhriyay buuga agtuga musin araaw waylayan faahanaa ayaa qofkan una dooradaana qof lilaahi ahoo dalkun iyo umadunka naxaw eya haahoo baat inta kalawayb war dhisa war awal deere marka haddii intaasi beekii la ogiye alan aw koy alan ay koy dadkaana iyo bilaantaana an yasteen taariikh ahaan way baa siin sheegay bilaanta bilaanta soomaaliyeed safiir inka horeyti riigma ahayd reer koonfur galbeed ahayd qabiil araayay faame eeno faame mad eeno aw mad eeno arigtiisa bilaanta meel araay oo bilaan oo maxkamada sare kow ka nagashana riigma ahayd haddii abeekin rooy marka bilaanta inka horeyti oo dubutaatinimo dooratay laakiin hawaa ay madiinay budu beegaa la araayeena mid araay xisbi marka bilaantana tursiya way buu ahaa bilaantaana bilaan dhiirimo bilaan oo baa meel araay wal tar ew insurinteen nikiya una dhan garabkaana gala usinaan meel araay haddii isag noo damboytaana ka rabtaan meelaa deeraan hila away haaway basin lahaa kaha kaha nitosia niladohowa walaaga damce dhallaana isiga kori lahayn iyo tacliintaan iyo silabsuubi lahay xilshi adii ka saaranye hadan wayba si gaar ee sin ladahoya bilaanta waysin lahaa bahaysin gargaarahe isagna kooya waybaa si gaar ah si gaar ah in la dardaarame waybaa si gaar ah in la dardaarame gobooti iyo odayaal dhaqameedka iyo waayeelka waayeelka oo dalka reer koonfur galbeed awowyaalay aawayaal ilaahay ka codsada ummado un hiliya isna hor dareerkiina dhagantii isna haytaan way weelaasaan markan si ilaahay ka cobso ah si alla ka cobso ah ummado hogaanshooda siinka dhiibi adduunkii aakharaba is warsaday adduunkana ummadaa siin warsadaas aakharana ilaahay siin warsadee dad toosan si toosan oo lagdaba nala hayna ummadon madaxdiye hanka biyaa xildhibaanadana xildhibaanada gobolo baarlamaanka gobolka ee koonfur galbeed caalamka indhoosha iyo soomaaliya indhoosha dhan isnahaasinka jeeda ebehay ka obsada alla ka obsada aakhirada guto galaasan towsana towanaadaa meelo ada galantaa ka ridaas codka ada dhiibaas adan aa un garatay koo kala taliya taas way buu ahaa adduunyana faa'iido marka halaas aakhirana aakhira beelna marta ebehay ka obsoy adigoo ummadaa dhegansati damiirkaa la talati lama rakac tukati seew coday ninkii adagkiila fayda qaado anoo qofa hibloodatiin araan marka alla ka cobso iyo wal an dhaafiya malle alla ka cobso halka suubdee ummadun wal an roon abhayninsheena abhaysin waafajiya abhay dhundhanna waafajiya ummadun si wal an roon xala saxaadan biyo haddii haan roogaan isan lakiin roonin oo haddii oo kale sheeno isana siin jirta laakiin abhay ka cobsadaa adigoo salaadaha tukati lama rakaha tukati nafta damiirka hala talati indhooga umado dhan isnaa siinka jeeda isna bilaabasa lasinka korooynay sida oo dimuqraadiyada ah oo marata nidaamka oo laisku doorada laisku xulada oo dastuurka ilaahay qur-aanka iyo dastuurka iyo xadiidka qobaan ka doorada dadkii ummado hogaami lahay walaa isan xataa xulaasin una siin kaalmayaan dohowaana walaa sheegaana walaa siin tusaana laakiin galantiina ka jarta ummada isna marata waqti ilaah isna mataloytaan walaal meelo fadhida wayba intaasoo ummadna adi mataloyto qof walbo walaalow iyo walaalay xildhibaanka oo koonfur galbeed ebehay ka obsoy ummada aan talloy ebehay aan tali kore ummada aan xul wal talo aan wado bereyto shalaay ka jirnay nan alla ninkii wal iska faraano wal wal faraano isan kooy haddii aad qurbaha royto kooy hoo aad maala dhawma eh kooy dan guulaysadaa inay ka guulaysadaa ma jirto dalka guulaystay shacbigaa guulaysaday hababaad isla walaataro korta kooy tartan hawaada waayta guulaysat marka wiwaalasaana marka shallaayta in jirnay qofkii la dooradana ka daba hadaloo un jirnay dowlada iyo dadka meel roona dadka amniga roona amniga hal ilaaliyoy amniga hal ilaaliyoy amniga hal ilaaliyoy walcaqli shal duwanaada kore bunkaas la aamoy ambulaas la aamoy waan iyadoo la shan yani la fikrad shal duwanyin iyo marata la kasba shal duwanyin wal iska khilaafsanyin jiro korto ra'yu ilowse bunka lisla jabsade kooko shaahi waa isla waraabe waa isla dareere waa isla qaraabaysade ummadal iyo walaali ah indhahii way basiinka joogay insha allah tacaala ilaahay iyo ilaahay eertaan astur allah subxaana watacaala way baka joogaana in abaartan adahinoo biyo barakacun adahinoo biyo in marataa wada toosan oo ummada ummadda anfaxaaw ilaahay ka obsadaaw ununa nin naxariisaaw adahey xukunkaana ninka dhiibi